I think you better to go.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu hamiinfayla dhugunsidayaal ramadaan kariim meel walba isa roogtaan ka dhowaada barnaamijkii tartan aqooneedka bilo barakaysan ee ramadaan oo hamiin walba bilan barakaysan ku dhugunsidaasan idaacadda warsan ee baydhaba wareegii lamaad ee tartan aqooneedkiya dhugunsidayaal hamiinka xalay haytinin bilaabadii oo kunmayba hamiinka lamaad oo wareegii lamaad kusu dareerow oo ku weliba tartamo doonaana lamada xaafadood ee shal eh horseed e iyo wadajir b oo baydhabo ku tirsan lamada xaafadood maybaa uu ku rajeynaya in tartan xiisileh iyo dhamara isla markaasna iyo niila ilaaliyaan anshaxa barnaamijka waana su-aalo lugeydiyow iyo sanadaameen dhugunsidaan barnaamijka weliba sanadii la sii doonaa cabdullahi nuur aadan shukriya ismaaciil axmed badhaan garab walaal oo barnaamijka taabageliyahay weliba kurogaana xuseen cali nuur cadaani iyo weliba maxamed salaad iyo walaalay najma saas oo kale abwaanada jaakole iyo abwaan weerow yaa xaadire oo hamiin walbana lamada xaafadood sheel taageera doonaan macna caliyaan mahadnaga farsamada maybwaa bilaal yara dhugunsadayaal isiina may basin lahaa ramadaan kariim lamada xaafadood qadka teleefonkiiha ka jiraan hadhawaayay halow horseed ee
halo radio watan halow wadajir b
halo radio warsan waayahay-ada maasantiin lamada xaafadood qadkaya xaadirka iyiin welina ankor mareeya shuruudo barnaamijka lamada xaafadood ee lakufadow intii isu dareera inayo ilaaliyaan guud ahaanba su-aalo tartanka mayba iyo ka koobiyiin toban iyo afar su-aalood oo markaas iyo hadiyaryaayeen jaamacadda koonfurta soomaaliya macalimiinta iyo brofesorada wal ku dhikow su-aalo mayba markaas la weydiiyaya xaafad walba todoba su-aalood haddii laiska dara toban iyo afaru hali su-aal mayba markaas lakanagaya muddo ladhon muddo dhon siddatooka xaafadii sadiidaas tooka walku badan fadda inlankanaga mas-uultoogasa sadiidaas tooka wali dhaafona mayba waa xaafadda kaliya laku wareejiya su-aala walina dhugunsadayaala ee waa una ku codsadaan xaafado saas oo kale in meelo buuq eh ama teleefonka iyo markaasa sida tooska anka jaraan iniyo kula dheeradaan meelo markaasa dhaylada iyo raadiyaha meelo soo kushidanyi se markaasa si nadiif ee jawaabtiyo biyaayan unan dhugunsana saas oo kalena iyo si nadiif ee su-aalo nun weydiyaana iyo ndhugusidaan garab walaal iyo barnaamijka taabageliyahay jaamacadda koonfurta soomaaliya su-aalooyan oo saacidaasa garboodana lamada su-aaloodka dhextaalku idaacadda warsanna hamiinnaba waa hamiin walba yaa ka tirtan siyaasa xaafado in iyo aqoonta titiyo iska fiiriyaan hadhawaayo xaafado lamada tartamahayta horseed ee dareenka kiido ee tartanka ooki iyo weliba nambarada taageerayaalkii iyo kula xiriirayaan horseed ee hadhawaada taageerayaalkiin iyo nambarada ookulahasin kula xiriiro
bismillaah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai waalmursaliin sayidina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam amaa bacd unoo tartamayaasha xaafidda horseed ee dareenkan ka aadin tartanka haddii unu sheegna maybua horse dagoo jinkaan ee lixitaaltumayna lamushiidoo lisku dhawan kulay dhabe mayba uu ku guy kurajeene guddaan wada jirbi insha allah taageerayaalkan lambarkii haweenanu weeri koraan quraada lama afar sanaad todoba sagaal haddaan kanada quraada lama afar sanaad todoba sagaal
waayahay eedaa mahadsanyiin xaafadda horseed ee dhiniga kale ee wadajir b yahdhawaaye halo wadajir b
halo radio koonfur galbeed halo wadajir b
halo radio warsan wadajir b hadhawaada dareenka kiiking ee tartanka ookiya nambarada laasin kula xiriirow dhiniga taageerayaalka kiiking ee isan siyaasan
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu muddo dhammaan muslimiinta idaacadda raadiyo warsan dhinsaaid ka salaaman umaa tartamayaasha xaafadooda jir b salaamka dib ramadaan kariime lana taageerayaalka xaafadooda jir b yaan boqol kiiba wal salaaman tartamayaalka oo walaaladan xaafadda horseed hadhawaayan walika rajayan tartam maylaraayisu isaqoon wedaarsi e walayna rajeenayna inay guulgeeri doon ma ila ra'ayso dhanno kale taageerayaalkan walayna gudbiyaan lambaradii honool har yiri koraan furaada shangu tumi shan siyeetii todoba tumi siyeet lambar kale honool har yiri koraan furaada shangu bisitii siyeet kontoy sagaal eebis todoba wabilaahi tawfiiq
waayahay eeda amaasantiin lamada xaafadood dareenka kiijo iyo nambarada taageerayaalka iyo lugadaageen yaan ku mahadnage sidii uhan koobeen lamada xaafadood mayba asaasoo kale ku wargelayaan waliya cabasho iyo weliba cilad inaga su-aalo markaas iyo ku qabaan in iyo la hariiraan nambarka teleefonka useeyay iberlihal shan konton iyo toddoba toban iyo toddoba labaatan barnaamijka mar haddii usa dhammaada wal maxallii korna oo weliba dacwo iyo su-aal qadantii xalgya madeeri korna balse intii barnaamijka usa dareera mayba markaasi iska dayaana in su-aalii guddiga usa qalad isanka ku dareentaan in nambarkaas la xiriirtaan waanuuna xal ku diirnay eberli hal shan konton iyo toddoba toban iyo toddoba labaatan abwaanadii hadhawaaye ee barnaamijka uu ka qiib ku-ee lamada xaafadood meeshaan taagerow abwaan jaakole hamiifeyle يسبق الليل حبيب عم
weerow ونحن كذلك hayaha dhawaada ee uu ka horseed ee iyo wadajir b yaa tartan dhammara doona insha allah lamada xaafadood ay shal taageero haytaan أنا هرسات
هاتي توصل عليه تاغيرك tewe هاي وزير عبرك ويجدنا وزجره
وزير عبرك
weejidaan malayaja ويجا بكورك علي waayahay lamada warqad ee maxamed salaatiin c a e b yaa ka shal yaalan lankii ee qabsada mayba markaas idaayasi in su-aalo uu kule ka bilaabo xaafadda usa taagerow
سوق أول أنا بيها هايسو
ee mayba waa markaas xaafadda wadajir b eena mayba waa xaafadda wadi waa horseed ee abwaan weerow xaafaddiisa taageerow yaala ka bilaabay oo eh xaafadda horseed ee anweeroy horseed ee halow horseed ee
halo radio warsan horseed ee aan diyaar garooba su-aalii koowaad oo diini ah walina nagadaasee su-aalii koowaad oo dhinaga kiikin lasiin weydiiyow su-aalaas mayba ayaan dhiyaasay sidatan sheeg lankiya qori kitaabka التغريب والتيسير لمعرفة السنة البشير النذيري iyo weliba sanadkii usa amoodi hijiri ahaan adoo ka sheegasa mar lamaad yaka naga su-aala horseed ee mayba sheegase lankii qori kitaabka altaqriib waaltaysiir limacrifati alsunna albashiir annadiiri iyo sanadkii usa amoodi ama usa geeriyoodii hijiri ahaan adoo ka sheegasa mar saddexaad yaka naga xaafadda horseed ee mayba sheegasaana lankii qori kitaabka altaqriib والتيسير لمعرفة السنة البشير النذير iyo sanadkii usa amoodi hijri ahaan isin oo ka sheegaysaan jawaabtii isin ku rajeyana insha allah
buugga tartanka berka ku gal bajeelagaalkood howalbarti bajeelagaalkood howalbarti bajeelagaalkood
horseed ee
halo radio warsan jawaabta
بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آم، سؤال كيف جوابتي هو بسجين نيبا نغلاسة مؤلف في كتاب نيبا العري أو زكريا يحيى المشرف النووي وأنا ويبا إمدي سنة مجاهد لحبغل صلواتي إلي في الجريم
mar labaadka naga horseed ee
مؤلف كتابك نيبا لنقرغي أبو زكريا يحيى المشرف النووي وأنا ويبا إمدي لمبغل صلواتي إلي في الجريم
saxiyo qalad guddiga su-aali la weydii horseed ee jawaabtii ku biyan way buato sax ew way basaaska helena lama dhibcood يا أنا ما أزود أخي عليه أذكر ما بقى- ما أزود.
دوا نج ما قبك لا بد بعض هرسات يا ناس كحل ما لا ما تيجي والكره كدرس أنا مي حسين بكتير لكن هرسات قول
waayahay su-aalo lamaad oo diini ah waliba isku leh xaafadda wadajir b halo wadajir b
anoo raadiyo warsan wadajir b n diyaar garoobe su-aalii koowaad oo dhinaga kiiking waa nagadaasa su-aali lamaad ee tartanka oo ka waana diiniyu walinayaan dhigaasi sidatan maba sheega sanalankii qori kitaabka fatxulmuqiif bisharx alfiyat alxadiid iyo sanadkii usa amoodi hijri ahaan awaa ka sheegasa mar lamaad yaa ka nagee xaafadda wadajir b su-aala maba sheega sana lankii qori kitaabka fatxulmuqiif bisharx alfiyat alxadiid iyo sanadii usa amoodi hijri ahaan isna oo ka sheegasaan mar saddexaad iyo kanaga xaafadda wadajir b su-aala maba sheega sanalankii qori kitaabka fatxulmuqiif bisharxi alfiyat alxadiid iyo sanadii usa dhamadii hijri ahaan isna oo ka sheegasaan jawaabtiisin ku sugan insha allah
buugga tartanka barkaa ku gal baratanalkood hoowal barati bajeelagaalkood hoowal barati bajeelagaalkood
haloo wadajir b
anoo raadiyo warsan jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب كدين اسكدين ان شاء الله ولبا نقراته محمد بن عبد الله بن, بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين ولين سلم ذيه كم أفر بول لواتي لتي إجريز mar labaad kana ee su-aalo jawaabtiye wadajir b
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب دين اسكدين ان شاء الله ولنا قباسها محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين
waayahay sax iyo qalad guddiga iyo ku sugaana dhextaal kuleed
bariye iriiriya fanbate gulsoodiya israte bilaan imade subaanin bariye iriiriya fanbate gulsoodiya israte bilaan imade
waayahaya ee su-aalo jawaabtiyayaa ku codsadaan mar lamaad inuu ka nagaan xaafadda wadajir b halo wadajir b
هلو راديو ورشة wadajir b mar lamaad ee ka- mar saddexaad kanaga jawaabta ee su-aali lisiin weydii ee diiniga haytay
بسم الله سؤال الجواب دين اسكدين ان شاء الله ولنا قباسها محمد بن عبد الرحمن السخاوي شمس الدين سندكن عليها ايه كون سالبول الا سالبول الا مزي
sanadka kanag sanadka
سندك سالبول الا مزي جديد sax iyo qalad guddiga su-aali la weydii xaafadda wadajir b jawaabta iyo ku been way buato sax ee way basaaska helena lama dhib
naga bag yaa jaafar. ma ordi bata naga bag intii gabadhay makaanka ma what do you mean balye godku ankinka jar Guriga waa hooda tukanaysaa wadajir hadhoolato guul baan ku rajaynayaa laba dhibcood oo waaweyn qabadda waxaynu ku dhibaa afhayeenka afhayeenka dhalinyarada wadajir waa baashi xasan axmed okay kan kale walaalaha doorrebe injineer cabdisalaan tabakayada weyn okay
waayahay jaakoleeyadaa mahadsiiyey ee dhinaga qadka telefoonka barnaamijka maybani fududahay hayta shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom su-aalaha saddexaad ee tartanka oo ku walba isku leh horseed ee walina iyo nagadaasi su-aali lamaad oo horseed ee la weydiiyow biologiyo weeroy horseed ee halo horseed ee
halo raadiyo warsan horseed ee diyaar garoobe su-aali lamaad oo dhinaga kiiking ee waana nagadaasa su-aali saddexaad ee tartanka oo kuwaana biologiyo mayban dhiyaasa su-aale sidatan sheeg abla ablaynta eyga ama eyka af soomaali ahaan adoo ka sheegasa marlamaad yaka naga su-aala xaafadda horseed ee maba sheegasana abla ablaynta eyka af soomaali ahaan adoo ka sheegasa mar saddexaad sheeg abla ablaynta eyka af soomaali ahaan adoo ka sheegasa jawaabta yasiin ku sugaana insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buugga tartanka wal barti baje lagaalakood ho wal barti baje lagaalakood ho wal barti baje lagaalakood
halo horseede
الو راديو ورثة jawaabta
بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله ونوع حافظ ورثات يا للجوافية والسجين والإبوة
يعني الجوابتي ولا بنغاسة يدكود ولا بلين كاس ومن عيال لين جروب كتيرتني وفن مشان ولا بوايا ها هم من عيال كلا سلامات أرحلي ولا بس كتيرتني أصلا ناتليك تنكل لفلفرلي تنكل ولا بوايا تنجولي بوبابين لي
marlamaad kanag jawaabta
تنكود ميزة لين ولا بس كتيرتني أرحلي كتيرتني tankalna wala buaya oo naasire dadkasmi aan la dhabarlay iyo wala buaya buulay buulay buul badan leeyaatan
waayahay sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey horseed ee jawaabtiyo ku biyan way buaato saf aan hayna
halo wadajir b
حلو راديو ورثة jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب يدين اسكتين ان شاء الله دعوة
marlamaad kanag jawaabta
دعوية نقلاش
sax iyo qalad guddiga
su-aalo iyo su-aali ka faa'iidaysa hayti ee la dhakii horse ee wada jirbi jawaabtii ku biyayoon way buato saax aan hayna jaakolhaye
okay abla ableynta eyka af soomaali ahaanka sheegba
ايوه ايوه دم ارجي اللهم تعاون وخذ بدني ايه مدوش ويرو انت تجيبو مدو مدوس الفيو حكيت على مدوس ضرب
booraha micnaha حكيت انت عشان يصير بس دقاش هنا ايه انت تيجي
weer waa adiga naka daraasa habla hableyta iyaga u saraf gaaga maybaa batito ya batito iyo batito horma dhigin kana sarafgaab ahaan miyaa waxaa saraf gaab ahaan iyo batito
waayahay eeda mahadsantiin jawaabta midba ku sugaan ee guddiga insha allah سؤالي كسويتان لما ذي سف سؤالي كسويتان لما ذي سف ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن ويبا سورسي كشافي آسي قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن قدق سؤالو ورسن bismillaah waa su-aalii saddexaad oo islamarkaasaan dhikamaa su-aalii koowaad oo ah su-aal biology oona la warsaday tartamayaalka xaafadda horseed ee ooya ku jawaabayaan ka faa'iidaysaan lan hordhigi tartamayaalka xaafadda wadajir biyoon ku faa'iidaysada waayaan su-aala soo an dhiyaasi sadatan shaag abla ableynta eyka af soomaali haanka shaag su-aalaas jawaabtee maybanagadaasa boqortooyo xayawaanu maamaaliyaalankaase faylam shan waa adhaxley faylam sheh hoosan mayb waa laf dhabarley gacal naasley dir oolan lijeeda duwaag bah kaanidiya amase kaanidiya duul kanis sinji canis familiaris familiaris walan kasow canis familiaris jawaabta haddi mar labaad kanaga mayb waa boqortooyo xaywaan maamilia phylum adhaxley phylum hoose lafdhabarley gacal naasley dir dugaag bah kanidia duul canis sinji laf sinji canis familiaris sinji maybwa canis familiaris
waayahay xuseen idaa maasante lamada xaafadood maybaa rajeeyay in su-aala jawaabtiya iyo meel ka ordo doonaan oo markaas ayo niila fahmeen su-aala afraad ee tartankuhu ku waliba isku leh xaafadda wadajir b halo wadajir b wadajir b su-aala afraad tartanku ku isiin iskuleen diyaar garoobo mayna iyo nagadaasa su-aali lamaad oo biology eh su-aalo may baayaan dhiyaasa sidatan waliba sheega saana shanta boqortooye ee landhiibiyow noolo am noolaha mar lamaad iyo kanage su-aalo xaafadda wadajir b may baa sheega saana shanta boqortooye waa shanta boqortooye ee landhiibiyow noolaha ama noologa mar saddexaad waliba sheegasaana shanta boqortooye ee landhiibiyow noolaha ama noologa jawaabta iyo siin ku sugaan insha allah
buugga tartanka berkaa kugal baratunaajalfagaayo howal barati baje lagaalakood howal barati baje lagaalakood howal barati baje lagaalakood
waayahay su-aalan waliba isku le xaafadda wadajir b jawaabta yaa ku sugaan halo wadajir b
halo raadiyo warka jawaabta
bismillaah allaahuma wafiqna aljawaab su-aalaas jawaabtee diin isku dayna insha allah walinagadaasi ha animelia balentai sangai borotactista barkoryot
marlamaad kanag wadajir b
Animalia, Balantai, Fungi, Protopista iyo Barkorteed.
Sax iyo qalad guddiga.
su-aali la weydii wada jirbi jawaabtii ku biyan way buu ahaato sax ew way basaas ka helena lama dhibood
أنا ترتمان ندم وهشام ودا يكون لغيرون ولدي وباي ميدك عنيوك ماشي دك عنيوك انت دك خذ بعض وعيد قديمة اللهم كعام اوي دكتور مانور بسك اهي habadda kale waxaynu ku dhibaa xaaskayga tabakayd iyad oo jidka joogto fiilay malinte okay labacameeshiga qaataya
waayahay mahadsanyiin agwaanada su-aalan shanaad ee tartanka oo weliba isku leh xaafadda horseed ee halo horseed ee
halo gaadi warsan
horseed ee su-aalan magwa su-aalka mistria mayna nagadaasi su-aali shanaad ee tartanka owka aan diyaar garooba maynan dhiyaasa sidatan mayba sheegasaana lankiidaaha kuqaadi curiyaha haydolojiin iyo sanadkii iyo hayti marlamaad yakanagee xaafadda horseed ee sheega lankiidaaha kuqaadi curiyaha haydolojiin iyo sanaddii iyo hayti mar saddexaad horseed ee sheega lankiidaaha kuqaadi curiyaha haydolojiin iyo sanadii iyo hayti insha allah jawaabtiisin ku sugaan
buugga tartanka berkaa kugal baratunajare buugga tartanka berkaa kugal baratunawal barati wajeelagaalku
halow horseed ee
هلو راجي وطن جوابته
ان شاء الله جوابته دي في الدنيا ما يبنى غرافه هنري كافنديش kun sagaal boqol kun todoba boqol digrility mar lamaadkanag jawaabta
henry cavendish kun sagaal kun todoba boqol digrility
saxiyo qalad guddiga horseed ee su-aali la weydiiyey jawaabtii ku biyan weybuwaato sax ee weybasaska helena lama dhib cod yaa muxsin shanka dadka dhibaca la imaanaya maxaa u dhuw mataaba ku odhanayna adu laba dhibcood horseed wax mayba dhigtay d m o ku qaadan
waayo hay-ada ama asantaab waanweerow lamada xaafadood maybaa in sheegaya afhayeenka in hadalow ee jawaabo dhiibow in hal qof isahaada oo teleefanada iyo in iskaba bedelna hal qof iyo jawaabta ku codsadaan in iyo markaas teleefonkan dhiibaan waana jawaabo isu dhiiba horseed e iyo wadijir b codsigaas noo ajiiba afhayeenadiin hal qof haadoy hal i hal osin hadalow lankala ma ogolaado korna su-aalo lihaad ee tartanka owka waliba su-aal chemistry ah walina isku leh xaafadda wadajir b halo wadajir b
halo radio warsan
wadajir b n diyaar garoobo su-aalan chemistriga ah waliba waa su-aali lihaad ee tartanka owka walinaya indiyaansa sidatan sheega sumado curyaha balambam iyo kaaftoonkiisa ama kaaftoon e marlamaad yaknage su-aalo xaafadda wadajir b sheega sumada curyaha balambam iyo kaartoonjey mar saddexaad xaafadda wadajir b sheega sumada curyaha balambam iyo kaartoonjey jawaabtiyaasiin ku sugaana insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buugadi bajeelagaalkood hoowal barati bajeelagaalkood
halo wadajir b
halo radio warta jawaabta
bismillaah allaahuma waffiqna aljawaab ونوية ترتمياش حافظ الرجلتي سؤال الجوابتي دونس كدين إن شاء الله ولينا قد عفها ثم الدتيتي كافتا ومكان الليد
مرلما كنك جوابته
ثم الدتيبي كافتا ومكان الليد
صح وقالت قديك سؤالي لويدي وذا جربي جوابتي كوبين ويبواتو صح أنهاينا هلو هرسات ايه
هلو هلو راجع وطن جوابته
بالله أنا مسكين تعرفي جاتي بن عياسر ومضي وعدي دي كعطون كانوا أكثر إرسرو
مرلمات كان هرسات ايه
ومضي وعدي دي كعطون كانوا أكثر إرسرو
صحيح وقالت قد قلت horseed ee jawaabtii oonu biyan weybuato sax aan hayna mar haddii lamada xaafadood iyo gurdu waayaan guddiga ayaa jawaabta ku sugaana insha allah su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf su'aalii ka suwaytaan lamaadii saf waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan waybaa suurtii ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan bismillaahi raxmaan raxiim waa su-aali lixaad oo chemistry ah islamarkaasna dhikanta su-aali lamad oo chemistry ah oo la weydiye tartamayaalka xaafadda wadajir b ooyo ku jawaabo waayaan mabase sax ah un ku faa'iidaysaday tartamayaalka xaafadda horseed ee ooyo ku sheegaan curyaha sumidismeb waa b p mase b for ban iyo b for bog oo isdabayaalan walbana indhexayn kaafton shayna meeb waa lama electron mase afar electron saas dartee xaafadda horseed meeba ka sheegana afar electron xaafadda horseed saasa ku ku faa'iidaysatay su-aalatan xaafadda horseed hal dhibacood oo faa'iide ayaa ku heleen dhinaga kiidoo su-aaliyo ku jawaab waayeen wadajir b horseed ee faa'iidada intaan dhigtay abwaanweerow anina may baan ka dhiibay halka dhibacood ma hotan anha ku marmarada may baan dhiibay he diinu qoomaaliyaan ka dhiibay
waayahaya idaa mahadsanta su-aalan toddobaad ee tartanka uu ka mayb waa fiisigis walina iskulee tartamyaalka xaafadda horseed ee halo horseed ee horseed een diyaar garoobo su-aalan oo chemistry waa fiisigiska walina nagadaasa su-aali toddobaad ee tartanka owka walina iyo indhiyaasa sidatan mayu xawaaraha ankuwiin ee baabuur usaka galo kora goolad ama jiira galantiya dhon siyeetun mitir oo kataala jid siman haddii wehliyaha isliska waa wehliyaha isliska usa andhexeeya shaaga baabuurka iyo jidka usi-eeyi ibir dhibiic soddon mar lamaad yarka naga su-aala xaafadda horseed ee mayu xawaaraha ankawiin ee baabuur usaka galo kora goolad ama jiira galantiya dhon siyeetun mitir oo kataala jid siman haddii weheliyaha isliska usaan dhexeey shaagga baabuurka iyo weliba jidka usi-eeyi zero bointi soddon ama taati mar saddexaad yaka naga xaafadda horseed ee su-aala mayu xawaaraha ankawiin ee baabuur usaka galo kora goolad ama jiiro galantiya dhon siyeetun mitir oo ka taala jidsaman haddii weheliyaha isliska andhexeey shaagga baabuurka iyo jidka usi-eeyi hibar dhibiisan soddon jawaabtiasiin ku sugaan insha allah
buugga tartanka barkaabti bajeelagaalkood howal barti bajeelagaalkood
halow horseed ee
halow raadi warsan jawaabta
bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin unooda tartamayaasha xaafidda horseed ee suaala jawaabti hadiiska jeni wayb waa labaati afar mitir by second
marlamaad kanag horseed ee
labaati afar mitir by second
saxiyo qalad guddiga
su-aalila weydii horseed ee jawaabtiyo ku biyan weybuato sax aan hayna halo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب دي مش كدين ونفتح برطانياش حافظ الجيل دي ان شاء الله ولنا دراسة لو عطيل لما متر بالسكن
مرلما اتكنك وذ جيل دي لو عطيل لما متر بالسكن صحيح وقالت قدية wadajir b yoona su-aali la weydii se ka faa'iidaysi ahaan jawaabtiyo ku biyan weybuato sax aan hayna mar haddii iyo lamada xaafidood gordu waayeen guddiga ayaa jawaabta ku sugaana insha allah su'aalii kasuwaytan lamaadii saf su'aalii kasuwaytan lamaadii saf way baasursi ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan way baasursi ku shaafiyaase guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan guddiga su'aalo warsan
bismillaah waa su-aali todobaad oo ah su-aal fiisigiisa isla markaas la warsaday tartamayaalka xaafadda horseed ee oo ay ku jawaab waayeen si ka faa'iidaysi an isla markaas laga hor dhigtay tartamayaalka xaafadda wadajir b oo aan ku faa'iidaysado waayeen su-aala soon dhiyaasii mayo xawaaraga aan kuwiin use baawarka gala koro jiira gacansha us aysiyato mitir oo ka taala jidsaman haddii weheliyaha isliska andhexeeya shaaga baabuurka iyo wadada usi'eeyey zero bointy thirty su-aala jawaabtee maybanagadaase tuma ishan dhibic soddon iyo seddex mitir bersekan su-aala jawaabtee maybwa tuma ishan dhibic soddon iyo seddex mitir bersekan
waayahay ama hasiinya cadaani su-aalan siyeedaad waliba isku leh xaafadda wadajir b halo wadajir b
radio warsan wadajir b su-aalan isin isku leen diyaar garooba mayna nagadaasi su-aali siyeedaad ee tartanka owka walin waa waliba iyo eta fiisigis su-aalo mayba yaan dhiyaansa sadatan mayu xawaaraha ankuwiin ee baabuur usaka galo kor jeera galantiya dhong toddobaatan mitir oo ka taala jidsaman haddii weheliyaha isliskan dhexeeyay shaaga baabuurka ii jidkaba usi'eeyey eber dhibiisan labaatan marlamaad yakanage xaafadda wadajir b su'aala mayu xawaaraha ankuwiin ee baabuur usaka galo kor goolad ama jeera galantiya dhong toddobaatan mitir oo haddii waa toddobaatan mitir oo ka taala jidsaman haddii weheliyaha isliskan dhexeeya shaaga baabuurka iyo jidka bu'usaa dhanyi eber dhibiisan labaatan mar saddexaad yaa su-aala ka nage wadijir mayu xawaaraha ankuwiin ee baabuur usaka galo kor jiira galantiya dhon toddobaatan mitir oo ka taala jidsaman haddii weheliyaha isliskan dhexeeya shaaga baabuurka iyo waddada ama jidka usa dhanyi eber dhibiisan labaatan jawaabtiyaasiin ku sugaana insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratanariti wajeelada
halo wadajir b
halo saabiyow warsan jawaabta
bismi illaah اللهم وفقنا الجواب سؤال الثلاثة جنس الدين 104 متر بالسكن برلمات كان قوة جربي 104 متر بالسكن صحيح وقالت قدك سؤال اللي ويدي حافظة وذا الجربي جوابتي كوبين ويبواتو الصح الهاينة هلو فرسات ايه
هلو رادي وطن جوابته
اللهم وفقنا الجواب ولا الجوابتي حديث كدين ما يبوا ثم يسد متر برسكن مرلمات
ثم يسد متر برسكن صحيح وقالت قديك horseed ee yoona jawaabtiyo biyan weybwato sax aan hayna
waayahay marlaamaad haddii marlamaad iyo gordo waayan xaafado su-aaliili weydii ahaytii su-aal fiisigisa maba jawaabta ku sugaane cadaani haye
lah waa su-aali siyadad waa su-aali siyadad islamarkaas haytii su-aal fiisigiisa oona la warsaday tartamyaalka xaafadda horse xaafadda wadajir b ooyo ku jawaab waayano ka faa'iidaysi aan lan hordhigi tartamyaalka xaafadda horseed ee ooyoon ku faa'iidaysad waayan su-aala soon dhiyaasi sadatan mayo xawaaraga ankuwiin baabuur iska galo koro jiiro gacansha ey toddobaatan mitir oona ka taalo jidsaman haddii weheliyaha isliska indhexay shaaga baabuurka iyo wadada usaceeyey eber dhibic labaatan haddaba su-aalaas haddii gorado waana lamada xaafadood jawaabtee mayba nagadaasa tuma i kow dhibic toddobaata i kow mitir ber second su-aalo jawaabtee haddii marlamaadkanaga tuma i kow dhibic toddobaata i kow mitir ber second waayahay lamada xaafadood jawaabta rasmiga ama saxda in iyo meelkooda goradeen yaa rajeeyay insha allah mayba xaafado markaas aan sheegaya in iyo diyaar ka haadan qadka walilaa diray waktigii dhinig iyo dhextaalka una weydiin jirnay xaafado wadajir iyo weliba xaafadda horseed a iyo b wadajir aan diyaar garoobeen qiibo kale ee barnaamijka qadka kasii jireen maybaa gudagelaya su-aalo dhextaalka dhextaalkuleed iska duubantay ilii bushiitinaaytay iliikii dadka berberaaye
بسم الله الرحمن الرحيم آه ما بهدرني ها قيبتي نسشدة اترت اخوانتك بالبركة سنة رمضان وانا كسعودي اذا عاد رادي ورسن همين كستو كلياي ما بفروقنا لامدي سؤال دحتالك ددوينها اون ويدياني آه dhegeystayaal kamay lahaa dhigaa fura safay lana aan fahama su-aalaha dareed su-aalo kood mayba nagadaase sheeg noolo marki iyaal shay shanqar i tuhuumasa dareen yoo gala aada afshaka roorayaan marka haddana shanqarti i waayaan haddana hortion isku foofayaan sheeg dhegayste noola markii use shaka mase dareen use gala aadis afshaha karoorow haddana markiisa daraanka ishakay iswaay haddana banaanka hanbahaayaan dhegeystayaasha taasa lakufada inay ku jawaabaan waayahay ibirli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar iyo hawiiro kurtaan oo dhugu sidiyaal jawaabuno niisii kortaan ibirli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetan iyo afar halo raadiga isku gaabi magaaga iyo deegaanka
magaacay cabdifatax muxudiin deegaanka haabara cabdifatax muxudiin deegaanka haabara saalankuldarar barnaamijka owka cabdifatax su-aalaha haddii aadna dareerta jawaabto ma eta
jawaabto anigu waa ahaa xaywaan gashay maygu waa assanad oo langarow malaay marlamaadka nag
waa malaayo assanad assanad malaayo waa siis kalen xaywaankaas magaaga nin dhamaystir cabdifatax nambarkaana sheeg
magaaga malaayo nambarkaydiyo lixdan afartan sagaali ko adida magaaga malaayme magaaga nin sheeg malaayo malaayme cabdifatax muxudiin maxamed cabdifatax muxudiin maxamed haabare nambarka ibirli halli lixdun afartun sagaali kow ida maasanta cabdifatax muxudiin oo markaas haabarah noola hareeri su-aali koowaad ka guulaysidii noolahaas ama xaywaankaas may balleereeya malaay sida cabdifatax buuse sheegi su-aalo labaad iyo xuseen
maasha allah dhegeystayaas eedan maasiin cabdifataax muxudiin maxamed oo hanoo weri deegaanka haware sasax ee aan ku jawaabi su-aali la warsaday waana unu haweero doono hobilaaha era ijaasadiisna helo doono su-aalo lamaad dhegeyste meela koofada inaad sheegta wal socodshona dediin oo kale ah dediin oo kale andaayinyi socodshay dabeelna ku fududii haddana buubayan dhegeystayaalka meel ku faday wal socodsho sida didiinka oo kale ah dabeelna ku fududiin haddana waana buubayaan walaase la ku fade inay dhegeystayaalka sheegaan
waayahay ibirli halsiyeed konton soddon iyo afar siyeetii afar jawaabtanaysa dhegeysta halow salaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu jaayo hadhawow saaxib magaaga iyo deegaanka raadigna isku gaabi
magaaga ayub xasan isaaq oo kooware xaafadda jeeda ayub xasan isaaq idiyeeda salan kuldarara barnaamijka ayub haye su-aalaha daad la dareerta jawaabtana si
jawaabto anig waa shaydaan marlamaadka nag shaydaan
acuudu billahi min ashaytaan rajiim eeda amaasinyi shaydaan ma ee laakiin hadhawaayo eeda amaasinyi dhegeystaha kale qadka teleefonka ka jaraya siiya halo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة هذا اسمه جابي خدت تلفون قول درال مجال يدقان
مجال عبد الكاف حاج إبراهيم حافظ التوفيق عبد الكاف رياض فوبال قايل لي هاي هذا اسمه جابي
وجابي
waay hay cabdilkaafi qadka teleefonka munoordareer raadigiiyo ka dheer dhegeystayaasha fursadda yarta ku faa'iidaysideen raadiga isku baalkiyan waa ama raadiga isku dheeraya halo asalaamu calaykum halo dhegeystahaas qabka teleefonka isuuna ku gohi dhegeystaha higa yaa isuuna fursad siiya halo asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magaaga iyo deegaanka
xaafadda berdaala kisaada axmed cabdi axmed allaran axmed cabdi axmed berdaale salan kuldara barnaamijka axmed
masha allah sideelada berdala masha allah axmed hadhawaa waayey jawaabta
dooro amay talaadahay
axmed eedaa mahadsanta doora ma buubasa eedaa mahadsanta buubasa laakiin madiya dareelasa hagarara buubo ay ti
halo asalaamu calaykum calaykum salaam magaaga iyo deegaanka
magaaga cabdiqani ibraahim cabdiqani ibraahim xaafidaw
xaafid waa beri waa beri hayee jawaabta
jawaabtobana dhiibirwaybaataajina
cabdiqani iyadaa mahadsanta mahayta adeena dhegeystahan dambooye ayaa fursad siiya ee ku faa'iidaysidow dhegeystayaashii ku horeeyey ee jawaabtana sii waayeen halo asalaamu calaykum magaaga iyo deegaanka isku gaabi xanaana two magaagana cali raadiga isku gaabi cali aadan haye ee jawaabta
baalo
baalo iyada mahadsan yahay cali maha hadha waaye balse mahaayo jawaabta jawaabta xuseen yaa ka naga
bismillaah dhegeystayaaalka juhdi fara badan iyo dadaal dheeri ee markii muujiyeen kadib ayo ku jawaab waayaan su-aali lamaad oo ka haytay sheeg walla socodka didiinka dabaalana ku fudud waana buubayaan dhegeystayaaalkana siban weeldhad waa inay ku jawaabaan su-aali lamaad sheeg wal socodka didiinka leh dabeelna ku fudud waana buubayaan su-aalaad jawaabtee maybwa jecelow haddii ana bayaani waa billa jawaabta maynagadaasa billa iyadiyada mahadsiin dhegeystayaalka su-aalwaasna may baanin diyaariyaana gerbooda cultural association yoona kuma hadnagaana sida qiimaha leh yoona inka diyaariyaan waayo hay-ada mahadsantaan daftarka kiikeyma malayana jawaabta xuseen dhiiba diyaaradaa maleeyay iskuralaaba su-aalo yaa kasii dareere ee lamada xaafadood yaan weera su-aaloogi tartankiiya sii wadaan insha allah lamada xaafadood halo horsaad e
halo radio watson halo wadajir b ciidamada sintingan diyaar garoobe su-aalo dhextaal kureed dareere doodan insha allah waayahaye su-aala sagaalaad ee tartanka uu ku waliba isku leha xaafadda horseed ee halo horseed e
halo radio watson horseed aan diyaar garooba su-aalan sagaalaad mayba waa su-aal xisaabe maynaan diyaasa sidatan sheega aawka aljabrada iyo xilligii uusan noolaayay mar lamaad sheega aawka aljabrada iyo xilligii uusan noolaayay mar saddexaad yeesanka naga xaafadda horseed ee mayba sheegasaana aawka ama aabbaha aljabra ama aljabrada iyo xilligii uusan noolaayay jawaabtaysiin ku sugaan
buugga tartanka berkaa ku galkood howalbarti ujeelgaa
halo horseed ee
halo radio warkan jawaabta
ilah su'aalatiisi jawaabtay oo bisideen inayba nagadaase أبو جعفر محمد بن موسى الخوارجي وأنا ويضا نولاي من دهي في صلو بغل إسميكيكي إلى سيد بغل إكمتنكي إلى سيد أما نبعي في دمسيسك بعض مرلمات كان أجهر ساد إيه
سؤال السياسي ما يبغى أو آباء الجبار ما يبغى أبو جعفر محمد بن موسى الخوارجي waana way banoolaya intintaxaykii todoba boqol iyo sideetenkii ilaa sideed boqol iyo kontonkii miilaadiye ama magaciisa dhimashii ku jiro saxyo qalad guddiga su-aalila weydii horseed ee jawaabtiyo ku biin way buato sax ew way basaas ka heleena lama dhibcood yes horseed yes horseed wa bacda half time Uh, I feeling that we got uh, the, the two divorce. I think that we will uh, that we will be succeed with the side of the uh, Muslim cousin Khalif Jalkwala, although he is a grandfather. So that uh, I give you two. Uh, my person said, "Lama divorce and sing digi Masjid Toba in front of Masjid Toba."
wayahay matoobaad sare ee galibaas lahay stuudigaanalayo abwaanka makunaayas lahay analayo su-aalo tobanaad tartankii uu ku waliba isku leh xaafadda wadajir b mayna yeeta su-aal xisaabeen diyaar garoobeen halo wadajir b wadajir b su-aalo tobanaad ma baayeen dhiyaasa sidatan sheega aabbaha ama aawka xisaabta trigonometer mar lamaad yaa ka nage su-aala sheeg aabbaha xisaabta trigonometer mar saddexaad yaa ka nage su-aala xaafadda wadajir b sheega aabbaha xisaabta trigonometer jawaabtayasiin ku sugaan insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal bar dagaalkood howal barti ujeelgaalkood
halo wadajir b
halo radio warsan jawaabta
bismillaah اللهم وفقنا الجواب سؤال الجواب تأتي مسكدين إن شاء الله ولينا قدرت أنت The Purchase of Nasia
مرلمات كانك
The Purchase of Nasia
صح يقالت بدقة سؤالي لويدي حافظة وذا جربي جوابتي وكوبين ويبوتو صح أو ويبساس كهلنا لما دبعو آه واو مصبار كلام كلو عم ليه ما كنت يا آه بكريني أخوي عن أنا هاي لما نبعد ولا جرب هاي هل وعايد كديبا ساتريحا دبينا غاني إيت ساكتو يهاينو أني دكتور الآن ساتريحا لدبن عيوا بالأوف تايلور كيلو سبعة حبنا يكديبي كان قال وعايد كديبي جالي شكري بدان اوكي او يلي برنامج دعك الجوكية فاسرين waayahay jaakole idaa mahadsanta su-aala tumii koowaad waybaa iskule xaafadda horseed ee manayeeda su-aal taariikhen diyaar garooba halo horseed e
halo radio watan waayahay horseedan diyaar garooba su-aalan taariikhda ee mayna iyaan dhiyaansa sidatan sheega xilligii iyo bilaabatii taariikhda beectada ama beectada marlamaad iyo seenkanaga xaafadda horseed ee sheega xilligii iyo bilaabatii taariikhda beectada marka saddexaad sheega xilligii iyo bilaabatii taariikhda beectada jawaabtiisiin ku sugaanay insha allah
tartank berka kugal beretna wal barki baje lagal ko ho wal barki baje lagal ko
halo horseed e
halo radio wartan jawaabta
bismillah may bahaysay beecadii oo rabiil awal oo sagaal maraad sanadkii tumiis saddexaad ee hijriir ka hor
marlamaadkana su-aala horseed ee
sagaalkii rabiul awal sanadkii tumiis saddexaad hijriir ka hor
sax iyo qalad guddiga
su-aali la weydiiyey xaafadda horseed ee jawaabtii obiyan weybuato sax an hayna
هلو وذي جربي
هلو راديو جوابت
بسم الله اللهم وفقنا الجواب وما يفرقني عش عشان سؤال التباتات المفقدين ولنا يرد انت ان شاء الله اللي النبي لا هو حيوري
مرلمات كنك
اللي ولنا يرد انت اللي النبي نبي نبي وحيوري
صح iyo qalad gujiga horseed ee jawaabtii obiyan way booto sax ew way wadajir b ee jawaabtii obiyan way booto sax ew way basaas ka helen hal dhibcood wadajir b dhibcood waxaan idinku dhiibaa doctor cabdilla guure m t h ka weyn yaa idin dhigay oo wadajir ahey
waayahay iyada amaasanyi jaakole su-aala tuman i lamaad waybaa isku leh xaafadda wadajir b diyaar garooben halo wadajir b wadajir b su-aalan tumi lamaad mabayaan dhiyaasa sidatan sheega antisana iyo andhexayti hijiriyada iyo beextada marlamaad sheega antisana ee iyo andhexayti hijiriyada iyo beextada mar saddexaad wadajir b sheega antisana andhahayti hijiriyada iyo beectada jawaabto insha allah
buugga tartanka berkaa kugal baratnaa jare barti baje lagaalkood howal barti baje lagaalkood
halo wadajir b
radio warsan jawaabta
bismillaah اللهم وفقنا الجواب حديث كدين سؤال الجواب إن شاء الله ولنا قد أنت تميك الجسم
مرلما كنك سؤال الجواب
تميك
واي هاي صح وقالت قدي وذا جربي سؤالي لويدي جوابتي وكبين ويبواها تصح أو way basaas ka heleen lama dhibood way way ala ala dhigtii ma dhakaashe dhegtiina mar dhakaarkeeda meel gali caawada dhabarkada buura laba dhibcood wada jirib hal waxaa idinku dhiibay agaasimaha idaacadda hidaashka shacaab hal kale waa saaxiibkeeda waaye dadweynaga dharkadii towyada ini tarodan بعض الأوف تقر أوكي نبغى لك waayahay jaakuleyda mahadsanta su-aalo toban iyo saddexaad ee tartanka uu ka mayb waa su-aal juquraafiya mayna isku leh xaafadda horseed ee halo horseed ee
halo radio warsan horseed een diyaar garoobo su-aalan mayba waa juquraafi maynan dhiyaasa sidata mayba sheega saana bad mareenka anka horeey ee maraakiibtiis iyo haka waa maraakiibtiis iyo haku wareegti caalamka mar labaad yakanage xaafadda horseed ee mayba sheegasaana badmareenkii anka horeeyey ee maraakiibtiis iyo haku wareegeen caalamka mar saddexaad waliba sheegasaana badmareenkii anka horeeyey ee maraakiibtiis iyo haku wareegeen caalamka jawaabta insha allah horseed ee
tartanka berkaa ku gal baratanaa jare baje lagaalkood howal barti baje lagaalkood
halo horseed ee
halo radio war jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا الجواب سأل الجوابتي الدين في الدين ما يبغى أحمد بن ماجد
مرلمات كناك حافظة وهرسات ايه
أحمد بن ماجد
صحيح وقلد قدقة su-aali la weydii horseeda ee jawaabtii ku biyan way buaato sax aan hayna haloo wada jir
haloo raadiyo warsan jawaabta
bismillaah allaahuma wafiqna aljawaab su-aalaas jawaabtee diin isku dayna insha allah wali nagala doonte ferdinand meglon
mar lamaadka nag
ferdinand meglon
mar saddexaad ka nag xaafadda wadajir b
ferdinand meglon
isbeeliba isbeeliba
haddii un isbeelinoonidaas f a r d i n a M
mhm
M E G L O N
waayahay saxiibad guddiga wadajir b su-aali ka faa'iidaysi ahaan hortaali jawaabtii ku biyan way buaato sax ew way basaaska helena hal dhib ood waa ka faa'iidaysiya hayti jawaabta موفع عب شاهع ويرو مرفوع شارع say that please موفع عب شاهع سودواو آه هذا العود يا إذا كنت بي وهم استهل جعلوا أوكي waayahay su-aal toban iyo afraad mayba iskule tartamyaalka xaafadda wadajir b mayna iyaataa su-aaliin damboyte oo ka tartanka haloo wadajir b haloo wadajir b
warta wadajir b su-aalo tomiyo afraad diyaar garoobo maynan dhiyaasha sidatan sheega webiga yaangis dalka iyo qaaradda usakiyaala mar lamaad sheega webiga yaangis dalka iyo qaaradda usakiyaala mar saddexaad mayba sheega saana webiga yaangis dalka iyo qaaradda usakiyaala jawaabta isin ku sugaana insha allah
buugga tartanka berkaa ku gal baratanaa jare buugga tartanka berkaa ku gal lagaalkood howal barti baje lagaalkood howal barti baje lagaalkood
haloo wadajir b
الو راديو ورسن jawaabta
بسم الله اللهم وفقنا للجواب ونايا ترتمياش عقد الجرجي قال الجباشية دين الكدين إن شاء الله تعالى ولنا غلطة أنت تعرض وليد وإيشي ودنك مش ليناو مرلمات كنغا
تعرض إيشي ودنك مش ليناو صحيح وقالت قدك
su-aali la weydii xaafadda wadajir b jawaabtii ku biyan way buaato sax ew way basaaska helena lama dhib ood
jabo waar jaba asaan ma loo jabaaye intii joohar eela joogsi waa ka waay wali uukumi rufti hob hela laba dhibcood wadajir hobaboy yaa u dhiibay horta xabadda waxaa u dhiibaa maya maya maya xabadda waxaa u dhiibaa cabdisalaam walaalaha doorebe xabadda kalena saaxiibkay bill of taylor dadweynaga dhartaloofka iiditoyo haydhacda walaanka narow bill of taylor okay
waayahay jaakuleyda amaasanta su-aaloogiye antaha ninka dhammaadeen oo maba sugaana natiijada guddigantii iyo ku mashhuulsiiyeen abwaanadiiya xooga adadaayana jaakole iyo abwaan weer wax dhawaada haye abwaan weerow iyo jaakole weerow jooga tagtayimi weerow ha dhawaaw mama wali dhaxri ma joog baa dhawaahay tagtayimi
weerow meel hadalkii bilaabay su-aal yaraa ku weydiiye jawaabtada nin sheegto rajeeyana baydhabo madilagutaba soomaaliya kinkiyaa badnaay tii adugu seeta iyo qisadii kinkiyaa badnaay tii adag kula kulanta
ma inkiyaa badnaatay inoo baydhowdoogiya ma badhiiri jiray raaskamboni raaskamboni oo bada haye marka raaskasee raaskamboni oo gala soomaaliya lamada gees haye raaskambonida marku hanuun iyo bad badnaatay haye may laha aan raaskamboniga meel wadan ahoo ilaahay tinronya dabaqo ahoo ma oo lakuyaabinyiya lahay aad meeku baad marka dan raaskambonidi aan lasalama falaaha raaskambonidi rowdi liyeeri anoor markaasay dhaha surina meel arag goroob ibacad eh oo duur eh walaalayaaro inta meel yara raaskamboni macquul ma ewaran
admeg ma heesi raaskambonidu maana oo magaasha saasmu may lahay wadan oo dhismadiis iyo dad iyo ganacsi iyo shal dareero oo lakuyaabanya lahay bacaad yala goroob laybo raaskambonidi sidaan ku fadahay mase kalaha inku batay gaalkacay mara seetay gaalkacay haa haye haa yankuwaranba makinkuwaramaw ma jiro mooshi
murugto murugow wali aad idin sheeka dhegeystaasi sheeg ma sheegow
jawaab kule hadhawaaw hadhowe haye adina
aan wilay way ka darnaysay madoon hargeysunan jeednay wilay buurta sheekuna ku dhiifani horta bal aan inka darnays beewtaasaas mahaysana naga tag horta meela meel gubyaa buur inantiye oo irkaa jarto dhateela jid lukubiyu buursi dhateela jid lukubiy buursi dhateela laqori lukubiy jid saana kirinagadaas baaburka hoosroo kaafiriya kaynroo kaafiriya koo hoosta maraaya koona korkaa maraaya bilaa kor horta al haggalaasi maduun haggal baan ahaa iska jira beesan bismillahi dha koowdi haggalaan horta waxaanu horbay tabeelaga oo subxaanallahi qoranka wadahada koowdi haddan haye haddaan dareen haddaan tabeelo kale bismillahi raxmaan raxiim maygeed inta lingeeda igale haye walaahi baabagiisa haddana dareen galo koru iya إنا لله وإنا إليه راجعون ها إنا لله وإنا إليه راجعون أيه مدين لمسوا كسا أيه بس دراري حتى لا إله إلا الله و تبينر ورن والله مدين ولا بابور دي تي ما لما فور اللي جي بلاو غور دغان دغا هنك دعانا ولا هم أو زبير هو لما فورك جرتها ونقفون إلى انتهينا أنت أنت ترى ترى كل هذا دقي كبير كجري درانتي أشيل شيء البولس الكاري يور كار ما يور كار ما يباي بيمكن شيء وايد ها أنا ولاي واي قلاي بيرن بس واي بهاي هذا شيء ما يكون سرير قابل نايتي رقموكي هجيبي meel gaarigii kiraaye saaralay tiikada baaburka ay ka jarto mama isku lugaa karo sidege lugaa jarto ada meel roojiya mugu roojin tayaar horoodis bas waa farii horti mugu daaro korte baaburka la gadaal ku haaga miya war usuba dabaga dome birto oo laka suubiyo meelo oo aakhirada erse e iyo baaburka jugsiyay garaari aan way fadaay too kalan madankan arwaayta way baahayaan laamigi la iskiridi mugheeraan antida ay koo qaadoy maayo aan anta mudo ka dhiri bas beelo mudo ka dhiri bas wiiskaas maa ka biyow macsalaam waa nagi galbala bas waay godbiigu miya war meel walaa ka dhiri basu ilaahay ilaahaymootii reer bacdi bertiitan una garaarina koox walba oo hargeysan baasi bas bas bashuu jiyaay meeshan birtan meesha kooxdii horseed bay oo baaburkood ka dhicdaa qulleecisi waa yalla taarikbana waa bisin balisan ka dhawe yaabay hargeysin inkoo hayti dhuusumareed inkoo gaalkacad inkoo walaal dadwaarigay kii waaran ikfia leeshal gordaan wareeri madaahirigana ha adifi anigan daawagay walaariga madaahirifay wadaafkiya kasaarta siyasi koofkaaki baydhahoona saada haa shaakiluu dhihi waayahay waa ida maasintiin weerow iyo abwaan jaakole guddiga iyo weliba natiijadii uu ka tartanka maxamed salaad
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سعادة فاتي وكنت ما بكتر طمعين لما حافظ صلاة هرسات A يوذا جرب B حافظ كتما بالورصاي حافظ كتما بالورصاي تدو سؤال يا حقلت هو أن كمري حافظ هرسات A ما بالورصاي تدو سؤال تدو سؤال الورصاي ما بك جوابتي سدح سؤال كمده ما بالكوتي لحدبعد فإذا أهم يبقى هل هل سؤال أو هبال مرتي xaafada wadajir b wadarta guud iyo luqeynta xaafadda horseed ee mayb waa todoba dhibcood saas oo kale xaafadda wadajir b iyagana maybaa la warsaday todoba su-aal maybaa ka jawaabtay shan su-aalood min lama dhibcode maybaa luqeynta tumun dhibcood saas oo kale maybaa halay lama su-aalood oo habaal martay xaafadda horseed ee wadarta guud iyo luqeynta iyagana mayb waa tumun iyo lama dhibcood oo ku guula mayba sakaratay xaafadda wadajir b
waayahay ida mahadsanyihi tartanka uu ka natiijadaasi ah ka dhammaaday welina mahadnagay lamada xaafadood ee tartami uu ka wada jir d iyo horseed ee tartankii xiiso lahayee dhamari tartanka weliba su-aalo noo saaciday ama noo caawiyaayay jaamacadda koonfurta soomaaliya brofesoradii iyo macalimiinta wal ku dhikaayeen oo galbeed kiijo ama maskanta titiyo maali walaalaha garab walaal yaan mahadnage oo tartanka taabageliyahay soonkii saddexaad farsamada bilaalyarahay qadka teleefonka mabaayoona saasoo kalen ku mahadnagay shirkadda isgaarsiinta hormuud telecom shukri ismaaciil iyo jaceylowga sanadirisyaayen barnaamijka maxamed salaad cadaani iyo najmiya barnaamijka inaga iyo weliba garab walaal martanin ku haayeen intaynu barnaamijkan barnaamij nimada reedan ku kulma doognaa intaan aan gabagabayna siyoy shukri iyo hamin dambe lamada gruub ama lamada kooxood ay dheeli doonaan jecelow hamiin dambe wayba bilaawday gruubi waybana hamiin dambe tartan haysele ku rajeeyana intayo habandhigan haabare e iyo waa beri e diyaar garooben insha allah waayahay haabare e iyo waa beri e diyaar garoobe insha allah wareegi lamaad iyo aska arga doontaan haddii ilaahay usaar hamiin dambe intayuna beriyey riyada ku kulmi doona tumila masaax guud ahaan jadwalka idaacadeed ee warsan hamiin feyle
بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا